waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahimo toddobaadkan rabadaantiina wayna soo or urinaysaa foodayna soo dartay maalmo koobanaa ka haray maalmo koobanaa ka haray ilaahay khayrkiisa hana siiyo waa soo dhaweynaynaa haddii alla idmo bal sambuuska soo gelaya burgaraafaha soo gelaya macsharada soo gel marka ener- enerjigan badan ma jiri doonana maleynayaa toddobaadka soo socda intaas inta cunto maartaa inaad tiraado daalilahay marka kasii kas- kasii faa'idayso maalmahan yarka ee ka harsan rabadaanta waa tahay dhambaalada intaanan u gelin dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa hees halkudhigeedu yahay haddaan ka daawoobo haddaan ka daawoobo
dar alle mar kale dib ugu noqon maayo miya marle allah iga bixiyo
salaamaad haddaan ka daawoobo khadiijo fooday iyo nuur codkeedaan soo xasuusanaya ma iyadaa mise waa kuwii kale dib loo soo qaaday ibraahino yaa kala heen
waa tahay khadiijo foode iyo codkeeda heestaa halkudhageedu yahay haddaan ka daawoobay intaasaan ku dhaafno dhambaalka ugu horeeyaan barnaamijka soo qabanaya ibraahino intaadan heesta kale aada durbadaf soo dhihin marka hore baa la yidhi waan idin salaanay daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a gaar ahaan baa la yidhi caashe cadday waa tahay ibraahim yare ku celiya ku celiya ku celiya cayaartooyda markay gool qurux badan ibraahim oo dhaliyaan oo aada loogu sacbiyo waxay idhahdaan weli maana maqal dhegtay taagaan weli weli weli ise waxaan kama maqlayo dhegeystayaasha soo qoraya ee ibraahim yare iyo caashe ibraahim yare cadday iyo caashe cadday waxaad u malaysaa inay si fiican u yaqaaniin ay marka waxaan leenahay si fiican cod dheer kusoo dhaha oo aad tahay way mahadsan yihiin annagana salaanta alla midaan hawada usoo marinayna marka xiga bay yidhaahdeen waxaanu kala nahay dadka kale ah maxamed shariif maxamed nuur waxaa loo yaqaanaa buu yidhi culamaa udiin iyo axmed haashim khaliif ibraahim cadde waxa uu ku magac dheer yahay samawade kamil maxamed askar maxamed siraaji cabdiraxmaan iyo cabdi axmed xubi jawhara maxamuud aw xasan dayr maxamuud aw xasan koos maxamuud aw xasan rayaan maxamed shariif maxamed nuur iyo cabdulqaadir maxamed shariif maxamed nuur iyo raxme maxamed shariif maxamed nuur waxaay kala joogaan jabuuti iyo etoobiya waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudane baa la yidhi asad maxamuud aw xasan iyo marwo barwaaqo mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay magaalada fiiq ee dowla degaanka soomaalida etoobiya waxaan ilaahay uga baryaynaa baa la yidhi in uu ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado kala hela ubad khayr qaba baa la yidhi ducada sii raac shabaal yidhi waa tahay haddaad tidhaahdeen reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela maxaa haray aamiintun baa hartaan aan ku dar ibraahino waxaan dhambaalkan keenlay caasho cabdilatiif barrow aadan iyo cabdirashiid cadow rashka iyo mustafe dhako madaxey iyo waxay yidhaahdeen deerow iyo samiire cadow iyo ibraahim shacbaan dadkaasina waxay kala joogaan baydhabo muqdisho bardaale iyo deegaanka qandhood waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba jecelyihiin inay gaarsiiyaan cadde ibdow iyo waxay yidhaahdeen shamso shacbaan oo wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada daynayl wiilkaasna waxaa loo bixiyey maxamed cadde ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay maxamed caddow soo weynow noqo kii waalidkiisa dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca anigan aaminaya raacinaya heesta xigta ama heesta labaad ee barnaamijka ibraahim nuteed soo qaban leh ha igu daalin gabar yahay hadallada ad adag ee soo taag taagan ibraahimo heesa hadda saase maxaan samaynaa saasa ha igu daalin gabar yahay marba damac ku qaada cawaysaa daruuraha wanaduna ku deeqine duudu
waka xaggee ku dhuunsaneed heestan ibraahimo heestan waa la soo helay anaa soo helay
waa tahay dhegeystayaashana hanala dhegeystaan baadida مرب الدمع كقاعدة عويسة درورها وانا دونا قد عيني زود وحبيبتي انا بدران هالور دوا بيكو سيدا لكن انا كالكعال كوي توصد الحيس يهو دو قايسة عشي اما وحيس سيدها يلا دران هالور دوا بيكو سيدا لكن انا كالكعال كوي صوت الحيسيو دو قايساتي ما وحليسو تيدها
warkiyaan ku doortay warkiyaan ku mooday adun diirnaxaynin waa taadi diidi warkiyaan ku doortay dugsiyaan ku mooday adun diirnaxaynin waa taadi diidi durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee ibnuqu haddaa tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini samiri durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee ibnuqu haddaa tiri u dulqaadan maaye ha igu daalini samiri
دادن ما يدانا داقل ما يوانبا سوادي سعاشقا وتدكي صورتي دادن ما يدانا داقل ما يوانبا سوادي سعاشقا وتدكي صورتي dogti roob kalii ala dararanu dhalay dagabiyo aruusa suuda ku fiicane madamba madahuba ama wax laysu diidaha dogti roob kalii ala dararanu dhalay dagabiyo aruusa suuda ku fiicane madamba madawba ama wax laysu diidaa
goraad dhiiranayda dalay diricsanayda maantana ku daabarto dambaa ku run sheegti goraad dhiiranayda dalay diricsanayda maantana ku daabarto dambaa ku run sheegti ayna ruuxi qaadaba dayn baa u yaali weli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa iibu suuxas wuu siiyey haygu daalini ayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaali weli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa iibu suuxas wuu siiyey haygu waa tahay codadkii axmed cali cigaal iyo faadumo cabdulaahi maandeeq ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haya casho waxaan soo qabanayaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaanu halkan tahnid aroos uga daraynaa baa layidhi annagoo kale ah macalin maxamuud maxamed xasan macalin maxamed axmed ugaasa mahad abwaan cabdinaasir sheekh bashiir iyo maxamed sheekh bashiir iyo yuusuf sheekh cabdulqani iyo macalin bashiir macalin xasan maxamed daahir faadumo gele ishwaaq cabdi xanaan cabdi xamdi queen baa la yidhi iyo sidoo kale aamine quraysh waxay kala joogaan dhammaantood dunida dacladeeda oo dhan baa la yidhi waxaanay tahniyad farxad leh u dirayaan maxamed geele waxa uu ku magac dheer yahay mufti iyo boqoradiisi baa la yidhi qaaliga ah ee xabse sheekh xuseen cadde oo dhowaan isguursaday halkay ku aqalgaleenna looma soo sheegin hase ahaatee waxaanu eebaga baryaynaa aqalgalkaasi dhex maray mufti iyo xabse sheekh xuseen cadde in ilaahay uu ka dhigo midkii bara kale ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhegeystayaashana caasho heesta kalean usoo qabanayno waa jacaylku miyuu hadlaa mhm waxaan soo xusuusanaya hodan badbaado hodan cali hodan badbaado codkeedii intaan intaan adiga kula hadlayo haddaan dhagaxyada u heeso habay u odhan lahaayeen xunbaa iga soo waa tahay waa heese aada macaan ibraahim oo maalmahan ma maqal maanta waxaan malaynayaa kaydkii dhinaciisii dambe baad u dhacday yaa dhagaxaa ku dhaama miya salaabaad
dhankii dhambaalada hadaan ku noqonno dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray caasho aadan maxamed iyo maxamed iimaan garboore iyo maxamed aadan maxamed axmed aadan maxamed cabdi aadan maxamed shamis aadan maxamed shacni aadan maxamed xaliimo aadan maxamed hodan cabdi diirane maxamed iyo ifraax cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo waxay yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed cabdirasaaq cabdulaahi maxamed canjeex carab cali shire dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan dududa daafaheeda waxayna jecel yihiin in ay taaniyad hawada u marayaan aabe cabduqaadir aadan maxamed iyo hooyo faadumo xasan waaberi oo gabray ay ugu dhalata bay yidhahdeen xiingolool gabadhaasi ducadu waa xaggin ay leeyihiin allah ka dhigo tiisoo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahniyada dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa ayeeyo xasno geedi xayo iyo hooyo cajabo sheekh cabdi waxaa kaloo ku jira cabdi sheekh cabdi ciise sheekh cabdi buu ku magac dheer yahay iyo habaryar maryan sheekh cabdi habaryar faadumo sheekh cabdi habaryar khayro indhoy baa la yiri iyo sidoo kale habaryar nimco wehliye iyo sidoo kale ismaaciil sheekh cabdulaahi xasan sayow waxaa layidhi saydow sheekh cabdulaahi xasan iyo shariif sheekh cabdulaahi xasan waa dhammaan ilmo sheekh cabdulaahi xasan maxamedaa ku jira ibraahim ismaaciil muuse axmed iyo sidoo kale cabdikariin waxaa kaloo dhambaalkana ku jira axmed abuukar cali khaliif iyo sidoo kale abaayo raxme baa layidhi sheekh cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurteeda iyo abaayo rafiico sheekh cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan kawthar sheekh cabdulaahi xasan iyo saygeeda muuse macalin daahir oo ay gabadh ugu dhalatay degaanka lamagaras baa la yiri oo hoos taga baa la yiri degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii abrilan soo dhaafnay ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaana gabadhaasi loo bixiyey maa'ido muuse macalin daahir soo barbar bay leeyihiin oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacdaa anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay heesta kaleen dhegeystayaashan u hayno waa suleeqa iyo codkii xuseen shire jaamac
Thank you.
waa tahay codkii xuseen shire ciyaar jecel iyo heestii suleeqa ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalka gacanteed ugu dambeeya caasho waxauu naga soo gaaray ay dahabo maxamuud cali dahabo geesay iyo aabe axmed maxamed axmed sarxaan iyo waxay yidhahdeen hooyo maryan maxamed daahir marin cadde iyo amaal axmed maxamed iyo saygeeda axmed ugaas cali ugaaska iyo caruurtooda kamaal yare nawaal iyo saara iyo waxay yidhahdeen injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa socdiyo cumar iyo caruurtooda saana iyo maxamed doctor cabdulmuncim axmed maxamed injineer mukhtaar axmed maxamed injineer mustafa axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo injineer cabdalla axmed maxamed iyo bahje axmed maxamed bahje yarey waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan liibaan maxamed axmed carab iyo igraam axmed maxamed oo ku aqalgalay london u k waxaana ay leeyihiin waxaan aybeeda kaga baryaynaa in arooskiina uu ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo una idin kala siiyo ubadqeyr qaba aamin ayaana naguna leenahay anigana amin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeyn ibraahinow waxa uu naga soo gaaray waxaa la yiri ugu horeyn waanu idin salaadnay bahweynta v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahniyadaha caashacuud iyo waxaa la yidhi daandure waata waan idinka guddoonnay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga dhambaalka dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo maka guure waxaa kaloo ku jira cusmaan axmed waasuge waxaa loo yaqaanaa cusmaan jaambiri waa cusmaan jaambiri iyo sidoo kale cabdulaahi axmed waasuge muumin axmed waasuge iyo timre axmed waasuge muuse cali gurey iyo maxamuud kiishow muumin uulow cali iyo macalin muxyidiin cumar sabriye iyo macalin cusmaan faarax jimcale nabadoon waa suge maxamed cabdulaahi axmed xabiibo maxamed macow iyo nimco maxamed cusubleh xaawo jimcaale waxay ku magac dheer tahay xaawo shiino iyo eedo faadumo daahiye iyo daahir muuse cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne buulo burdana kuwa qaar kalaa jooga dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne buulo burdana qaar kalaa jooga moqokori waa la joogaa tardo gumaare kooxle iyo moore eri baa la yiri waxaana tahaniyad gaarsiinayaan iyagoo isku duuban oo dhammaan deegaanadaasi aan soo sheegay oo dhanna kala jooga macalin aamin axmed waa suge iyo boolo cabdulle guure oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi suleymaan macalin amiin axmed waasuge ducada waa caashe cuud cadde baa la yidhi waa tahay waxaa ibraahino layga rabaa inaan u duceeyo suleymaan macalin amiin axmed waasuge oo ku dhashay magaalada muqdisho marka ducadaasi ma sida la iisoo wakiishaan ugu duceeyaa mise anna waa ku wakiilan karaa haye duceeya caasho waxaan leeyahay suleymaan macalin amiin soo weyno oo noqo kii wanaagsanaada waalidkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin heestana noo raaci waa tahay ibraahina waxaan hore u maqli jirnay may siray jacayl iyo ma ku siray jacayl maanta waxay taagan tahay ma ku diray jacayl jacayl ha ku adeegsado
hadduu ku adeegsado noloshuu kuu dirina gaar hawshiisa ma sahlana waa tahay ma ku diray jacayl bal qaabkuu dadka u dirto iyo bal fariimaha uu dadka u dhiibo waxaan ka sugaynaa idil barkad ma ku diray jacayl codkii idil barkad ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmayno toddobaadka dambe haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo dhammaantiin ba idin leh sidaas iyo nabad gelyo
makudiri jacayl waye waku yidhi qofkaba soco makudiri jacayl waye waku yidhi qofkaba soco duufaana dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibkamiyadayowda dabaylaa habeenkii dhibkamiyadayowda maku diri jacayl waye waku yidhi qofkaba soco maku diri jacayl waye waku yidhi qofkaba soco duufaana dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibkamiyadayowda ku bilaabenkii dhibka miyadiyowda midare uu tahayo ila taalibaate midare uu tahayo ila taalibaate doondooni fiisay dadku kumulayaaba dhawmiyaad dhawmiyaad ka diga midare u tahayo ilaydaalibate midare u tahayo ilaydaalibate Thank naftu kulama toodo inuu darayay mahdarage dushun aku dushumade ka maqashay mise darinta geedka dibnaana gelino naftu kulama toodo inuu darayay mahdarage dushun aku dushumbade ka aragtay maku degi jacayl wali maku yiri dibnahayo maku degi jacayl wali maku yiri dibnahayo afkayo daabolo dhigtu waxaanay doonay waynaad diisaa dhigtu waxaanay doonay waynaad diidaa maku degi jacayl wali maku yiri dibnahayo maku degi jacayl wali maku yiri dibnahayo afkayo daabolo dhegtu waxaanay doonay waynaad diidaa dhegtu waxaanay doonay waynaad diidaa midudana qabto ildaalibaase midudana qabto ildaalibaase haduu kuu bederanyay inaad onduli joogtaa aniyaad aniyaad ka dhigata